alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah sala allahu calayhi wala aalihi wasaxbihi wasalam amaa bacd addarsu thaamin darsadii siyeedaad min duruus mukhtasar abu shujaac fi lfiqhi lmadhab الshaaficiyi raximah اllahu tacaala raxmata waasica ayaa geeka bilaabaan insha allahu tacaala mayna ku bilaawaneha may ka jarnay masxiga ka jarnay almasa cala alkhufayni may ha ernayhe qofka haddii khuf anka jara khufka may waa shay oo hoogay adag qofkana ka socdo karo waanan dhabaan shuruuda liyaha haddii inka jar haddii isu weys gaado korku weysa haysado qofka muqiimka iyo qofka musaafirka ma manayin haddii wejishay dhigo galnyaashay dhigo markaas kubad madashay masaxda meeli lugaa la dhiga lahay lugaa wal masaxe koreyla ku masaxe habkalang masaxawn ha sheegni shuruud sidee hoob la helo erni qofkuu soo weyse qaba haddiisu hiridii markaas kubacdina lamadan khufeegni iyo lama khuf oo asturaayaan maxalul yani guslil fardi meeli oo la dhiga lahaaye oo lutila ku dhiga lahaaye lamad hongonti kuhosiyaan yoon asturaayaan saatir eyin lamiis lugaad haddina wala ka socdo koryoona eyin shuruudadaas oo oofsada masaxgaasa ka gaabsaya qofka marka qofka masaxda qofka masaxaaw yaa waaye ayan banaanta aynan banaayna qof kastana muddadan banaanta anteew wayamsaxul muqiimu muqiimkii yowman waleylatan yaa masaxdee walmusaafiruuna halaathata ayaamin bilayaalihina maca layaalihina wa ibtidaau lmuddati muddada bilaawdowshe min xiina yuxdithu markii qofka weysaado kuburta bacda lubsi lkhufayni lamadii qof madiisu hiriday maradii kudub yaa lagu bilaawee fa in masaha fi lxadari huma saafara oo masaha fi safari huma aqaama atama masxa muqiimin kii muqiimkahay masaxadiis oo kale dhamaystire masaxga ma binaanya langna muqiime hoo gurushay roogona binaanya lang musaafireena binaan sharay ilaahiya fasaxi muddada laakiin binaantayaa shargadisan laakiin muqiimkee ma binaanya labaatiya afar saac salaadii tukudalahay geekoy hameenko markiisu hirido khufeenkaasusu hirido kudub labaatan afar saa soonisku siibin hooba wey sida wejishay dhigo galnyaashay dhigo madishay masax madishay masax lugaa masaxeele mal dhigaaw musaafirkuna sida maalmood waay isida maalmood hamiinyaasho dhigaaw sida maalmood isida hamiin waayoona sida maalmood isida hamiin isuun intaasaan banaantilanka musaafirka ah mayna daliilin ahaa xadiid wiriyaw imaamu muslim lama boqol todobaatan ilin ragam sheeyey imaam muslim keyr sheebo shurax ibnu hani lukwiri qaala meerey ataytu caishata radi allahu canha caishe anseedyari taabici ahaa shuraxsa ogdin as'aluhaa an oo su-aalayo an ilmasxi masaxow kaxogu sheey warsaw alal khufeyn lamada qof korsho la masaxow faqaalad may ertay erey caishe iti caliyan cali insew sayidina cali bin abi taalib insew usu yani saas fa inahu aclam bi hada mini saxaabada filisiniska diryaan lankasa takhasusiyay meeluus eed an fahamsiya lakase sayidina caliya arrintu eed inkuku roon us insew warso erte zamankuna tirow lankasoo lil warsa uslee hor ku jawaabe hibla oo cilmi badan ini la eriya yaraati laakiin saas mahayn caisho oo min ummahaati lmu'miniina kumada fagiitahdi la ogi yaa mayle tah shureeh markii inseedi usoo axkaamu lkhufi warsadaaw yaa may baa ertayhin sayidina cali inseew fa inahu aclamu bi hada mini usoo ka cilmi badan kaana yusaafiru maca rasuulilaahi sala alla alay sababtan letaan ma erti sayidina cali ilaahi rasuul sheele safara jarya erti markan su-aal usu axkaamtas eedan kasey shureeh ma erhayhin faqaala mari fasaltuhu sayidina caliya warsadiya eri faqaala may ere erey jacala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam ilaahay rasuulshay may weelay halaathata ayaamin zamanka sida maalmood i sadahamiin walayaalihina lilmusaafir ya an weeli wa yowman maalanto iwa leylatan hamiinkuna lilmuqiim ya an weeliya yaryar markuu zamanshayna waa kasa dhanka muqiimka geekoy hamiinkuwa masaxda ya an banaanta hooba geekoy hamiinkoo la dhaafo luga markaas kubaad hadana weysahsidee markaasaa galladee hadana geekoy haminko kan musaafirka ana sida ayaamood bilayaalihina maalialiyan sida ayaamood oo hamiinyaasho lalaqab waaye marka muddada intee kubilaawaas muddada intee kubilaawdaas muddada lileylanka muqiimka geekoy haminko ya masaxda banaanyi qofka liley musaafirkuna sida ayaa mada banaanyi qofka laleey muddadeeda intay ku bilawdaas muddadaas may baa ku bilawdaase ha markii qofka qofka u soo laa daahir ay oo wey weyse qaba hirida oo gallada markaas weysadeeda dhahaarada uska galladii maadii usu ku burta yalla ku bilaawe dhahaarada usu qofka ka hiridii dhahaaradaas madii ku burta yaa laku bilaabo muddadaas laku bilaawo maala madi dhahaarada weysidii oo qofka kahiridi ku burta laku bilaawo geekoy hamiinko ya ambanaagni masaad hoomo giimay hooba musaafir ayna sida hamiin isada maalmood inuusa masahda ya ambanaan waayo wa ibtidaau lmuddati muddada bilaawshe min xiina yuxdithu markiisu xadath yaa laku bilaabo macnaa weysaadis burti waayo bacda lubsi lkhufayni lamadii qof madiusa hirida kudub markii weysaado ku burta muddada meelala ku bilaawee weysaadisudhahaarada qofkiisudhahaarada ka galladay haddii weysaadaeedee burta kudubaa laku bilaawee fa in masaxa haddiiuse masaxo fil xadari qofka oo muqiim iyo masaxday qofka masaxday weysaasidii markaasaa masaxday uma markaas kudubaa saafara safaray musaafaraan safari markii oo macnaa use masaxga bilaawayo muqiim ahay safarka hadarisi atama maytaan weeley masaxa muqiimin lankii muqiimkahay masaxadiis laytaan weele macnaa qofkii markii use oo masaxga bilaaway xadar fa in masaxa haddii masaxdo fil xadari muqiimnimo yaa niyooysidi usoo muqiimnimo niyooysidi khufeenka hiridi markaas kubaad yaa safari may laytaan weeley oo tatamba masa muqiim la muqiime xugunshiya lamaday geekoy hamiinko hooban dhamaata bes waaye waqtigii muddadii qofkeeni masaan banaanaytay ee wal dhaafi saasu waay saasu macnishay fa in masaha markii lakilay saasa lakaweed waay haddii use masahado shaqsigii ashaqsu shaqsigii amasahdi may masahday almuqiimu bacda alxadathi markii use xadathi macnaa weysaadi use dhahaaradii usakihiridii qofka madi ku burti kudub ya masaxday fil xadari fil muqiimi soo muqiimiya beledka rooga ya muqiimnimo ya masaxday uma madaas ku badisha ya saafara safaray safaraha ka derasi bacda almasaxi safara qasrin safar oo musaafadii oo musaafo salaado langaabay oo kale atama taan weelay masaxa muqiimin lang muqiimaay masaxadiis ley taan weelade mee weelay xugunshay madi masahakan bilaaway sa muqiimayaan bilaawi muqiimnimadaasaa lan fiiriye walkelama taan weelo kor waay atama taan weeldhadeey masaxa muqiimin lankii muqiim haay masaxadiis ley taan weeldhadee walkele intaas dhaafsi sigma dhaafsi kor waay kow taas cagsishe haddii isu suubiyoon ku waran markun fa in masaha oo masaha masahay fi safari safara masaxdi weysaadii isoo safarka jarya masaxdowka bilaawdi uma aqaama safarkiya ku baagday nagaadi atama taan weeley masaxa muqiimi lankii muqiimka hay muddadii masaxaay ilay taan weele lamadaba macnaa u soo lanka musaafur an diyaar garoowey ya masaxdi markaasaa safarkii managne nagaadi muqiima nisbedeli niyadii oo safarnimadu is masaxdaay mal fiiriyaayo muqiimnimiisaa la fiiriyay muddatulmuqiim lay taamweele geekoy hamiinkooni qofka masaxdiyaan banaan amboonhaynu isoo muqiim ay ya masaxga bilaawday markii weysaadi oo isu qofka kamardi ku burti ku dub si muqiiman haay isoo masaxgi qabaya musaafir nagdi bes atama masax muqiimi lay la fiiriya niidii lay la fiiriya mar welba may la fiiriyay may waahan muqiimnimadiisaa la fiiriya oo muqiim nagdi muddatulmuqiimka lay la fiiriya walowse ma sahdi mal fiidhiya waa saas waay sida oo sahdee oo saase bacda almasi safara qasrin oo masaha fi lmusaafiri uma aqaama bacda almasi qabla mudii yowmin waleylat atama fi kulli minhuma masa muqiimi taqliiban lilxadari liasaalatihi may la taamweelay xaadirnimadii muqiimnimada la taamweelay isu asal eh yani safar i muqiim ay asal eh muqiimnimada asal eh safarka daari waay nacam in qaama fi thani yani saaso markan sada sahdeena saas waay wayamsahu lmuqiimu lankii muqiimkahay ma in banaanaani qofkii masahday yowman maalanto iwa leylatan hamiinko walmusaafiru ka musaafirkaynama in banaana halaathata ayaamin sida ayaamad inusu masaxada bilayaalihina maalayaalihin hamiinayaasho lagaba waibtidaau lmuddati muddadii bilaawshe min xiina xaaladii min xiini yuxdithu markiisu حدث يلك بلا ويس هذه برت بعد لبس الخفين لما يخف مد مرد كدب مركي ويس هذه برت مدد ميل لك بلا هدي مقيم هدي مسافر ياب فإن مسح شخصي هدي مسح ذا في الحضر مركي ويس هذه برت كدبا مقيم نم ياك ياك مسح ذي ثم مداس بعدها سافر سفري أو مسح مسح ذي في السفر سفر في شيء كمسحي ثم أقام مركز بعد يا يا ينقى ذي مقيم نقدي atama taam weeley masha muqiimin muqiimka taam weele yani liasaalatihi waaye muqiimnimadii asaale wayabdulu lmasxu masxigiyaa buriya bihalaathati ashyaa meelimaha ka ogaanay masxigii markii oo weysidii ka ansaxa kudub walaa buriyaw sedisheya buriyaas masaxga masaxga sedisheya masaxga macnaa lugaagi la dhaga laha iyo qofka jar qofka korsheyle la masaxaysa salig jeed ha sheegni qofkana noo ay iyo hadda dadka hadda sheey oo waan la ka socdo kora waana may waha iskaashaalkan dadka galadaan haata laakiin ku adag waaye oo nooc oo may laraay biina unku dusi korna haddii biyo laka taabada biyo hoos unku dusi korna ya laka jeeda may laraay khufeenka yoo laka jeeda waaye biina unku gudub korne unku dusi korna khuf macnishay kaas waaye kaasa laka jeeda marka may buriyey qofkose masaxga oo qofka may buriyey sida haddii sakweysahay sido soo qofanka jara qofeenshayda masaxda ama ku buriyey sidi shay hooba ha kaderisaan ku buriye bikhulcihimaa lamadii qofa ku siibami lamada qofaabu siibamaa masaxga buriye wa inqidaa lmuddati muddadii hoob dhammaatoon buriye macna muqiimahay geekoyahamiinkuwa iyo sharagan banaahay ku dhammaati yani mad kala bilaaw maahine masaxgii hore muweeda koro ku buri waayo mabanaanadaaw muddo amba musaafur ahaay sedi maalmood isedi hamiin ku dhammaadeen muddada hooba dhammaatoona khufeenkii masahawshay meela ka hiridee waa maagii meela ka hirime waa maagiyaa yaa ya buriya yuujib lqusla gaboos waajibiya wal gaboos waajibiya usoo khufeen shay masaha shay inka jara khufeenka mar lan siibne la shardiya macnaa anti ada masahagaas weda mal siiba hoob la siiba ini la dhago lugaya waajib ah marka shay in khufkan la siibo waajibiyaas yahka darastii maalan janaabo oo kale galli yani gobows mana baahanahe hoob la gobowsaa wahay jirki dhon biyo la deersii waayo khufeenkii mudiyoona markaasku meelaa masaasho ka dhammaadi madi goboysida kudub ya hiridee wayaqdulu lmasxu masigiya buriya bihalaathati ashyaa ala lkhufeen khufeen korshoo la masahaw bihalaathati ashyaa shiyaala seeda ayaa ka buriye waahay masaxigii bureey sedishe ayaa ka buree wayubdilu bureey almasu ala lkhufeyni bihalaathati ashyaa bikhalcihima lamadii qof siiba moosho yoo lay siibami sababtii ayaa ka buri hoobku siibamaan buri waayo amba koosho af siiba lamadii ba siibameen waa inqidaa almuddati muddadii dhamaadoosha yaa ka buriye hoob muddadii masahga sharaga banaaye dhammaatona geekooyahaminka muqiimka isada hamin isada maalmood musaafurkii hoobku dhammaad bes waay buri waa maay waa bicuruudi maay haderisooshi yaa ka buriye yuujib lqusla gaboos waajibaay janaabo amba xeel amba nifaas walilamad ee laabisulkhufi haka derisi markaas ku buri markaas usuun ku buri qaal allahu tacaala ilaahay may may baa reymay daliilinga harantiyeeda in isaasete may baa lakakaseeyh ilaahay qoolshay oare waa in kuntum mardaa oo calaa safarin ow jaa axadu minkum min alqaayid ow lamasu min nisaa falam tajiduu maa-an fatayamamuu ilaahay saaseeri haddiisin marid nagataan oo biyoogi dhabaawma amba safar oo biilin helaan amba ahadsiin kumada yacni qadaawlxaaje haddii kukooy maanishe oo sahrooda amba kaadii amba geber ajnabi ay jirkiin deero istaabataan falam tajiduu maa an biin an helna fatayamamu gebagabaysaan ilaahi subxaana watacaala fatayamamu gebagabaysada marka taas macnishee mayn baan dhaganta andhakanta markan haddii biin la helaaw macnaa lila dhagaawa daliilan atuwaay haddiiba marba janaaba hadda hadarastid mahlushaahidka hadda may waa aayadka oo may waaha ow jaa ahadum ow lamasun falam tajiduu maa ow lamasun falam tajiduu maa melen fatayamamu bi masahaga bi hoob is helaan hoob bi la helaw maaha wal may waaha meela ka ekaadi waay hooba marba wal oo goboos waajibaab hadirisaan bay kala jara xadiis imaam bukhaari muslim weriyeen can imraan bin husein likuyri radi allahu canhu may ba aha anhuma qaala meeray kunaa maca rasuuli llaahi sala allah alay wasalam ilaahay rasuul shay maca shay ahaani fii safarin safara nabag la soconi fasallaa binnaasi rasuulka dadka tukiisii faidaa huwa birajulin muctazil rajula markii dadki tukudeen jamacadii lakubahi kudub lahajeesidi lagmay la argayshileys gabal fidhiyo dadki bilna tukun faqaala rasuulka mere maa macnaaka an tusalliya macna yaa rajul maykoo reebyaa ninii la tukuto mayshileeda meelen fidhiida gaala meerhe laanki asaabadni janaabatun janaabi asiibti walaa maa mii biini mahaysadi janaabooda yaa rasuulallaahi bii laangnaha gaala meerhe calayka bisaciidi fa inahu yakfiika mayba kii filnaaye erhay turaabta kii filnaayte calayka bisaciidi fa inahu yakfiika asaciidu maa sacida calaa wajhi alardi min aturaab macnaha gebigebi kii filmayn gebigaboysid waayt waay gebigebiba kii filan marka taasaa daliilinga markan sideedaas shee buriyaas masal khofka haddii siiba khofka imili siiba buri haddii muddadii dhammaatona buri macnasheemay waaha haddii owal waajib yaa goboos waajibaha derisaagna ma isu buree markii la daahirnaagda kudubleyla galade waay fasulun haadaa kan fasulun kiwal shalbiyaa waay fasalka mayba anfasalayaa isuna gebigebiya anfasalay waay tayamum teemamaan gebagebey macnaa kan hora maybaa maybaa ku hadalaanay kan hora cafwan gebagabada ma kan hora oo inqidaalmuddada ma yujibulqusla madileri maylik wede xadiis imaamu tirmidi nasaa-i weriyeen oo raqamshe ay kan tirmidi weriye sagaalun ili kan nisaa-i weriyina siyetun iyo sede juska koowaad lafdigana leey nasaa-i leeya mahaada an safaan ibni casaal kan way mahalushaahidka un fadaan radi allahu canhu qaala meerey kaana rasuulu llahi sala alla alay slam ilaahi rasuulshi yaamuruna idaa kunaa musaafiriina haddii un musaafiriinaagd ilaahi rasuulshi imayna faraaya erhay an namsaha alaa khafaafina khufyaalkan ini un alaa khifaafina khufyaalkan ini uma sahnoona faraayeer walaa nanzicaha una insiibni halaathata ayaam sida ayaamood min qaa'idin wa bowlin wa noomin hunduro inta ilaa min janaabatin mayna waa kana mahalushaahid macnaha wamaa yuujibu lgusa daliilshiga kan eh ilaa man janaabatin ilaahay rasuul sheegay sadde maalmood haddii musaafureen qofkaan lee masaxdaani maana miisku siiban ninu isku siibnana faraa yeeri haddii uuna weysaadana burto masaxdaani hundurmo iyo walaal wali weyse buryaay ilaa janaaba haddii dhiidama janaaba macnaha hooba dhiida wal siibaay sababta ma eta goboosa waajibyaas janaaba wamaa yuujibu lgusa daliilshe waay ama anta kale adilada dambe unu sheegaani waa in kuntu marada calaa safarin iyo may daliilin ayna gebagabada daliilin faslun haadaa kan fasulunkiyo sharbiya waay fi tayamumi gebagabadii axkaamtiisii anfasalayay fo fii bacdi nusakhi lmatni mayba ka sugnaadee taqdiim hada alfasl alladii qablahu yacni masaxga in tayamumka lagu hormaraysiyo masax gadaallo maraysiya nusakta qaar kitaabkan abushujaac nusaktiis qaar ibnu qaasimkii oo meha orortay in masaxga reed la marsiyo taamumka weysaada liis hijiya nusakta gaar ha orortay kanna masaxga weysaada ka hijiy maybaa haka hijiyay haddana gebagabidiya reed ku sheene fi taamumi taamumkii anfasilay taamum may la ree luuqadiis alqasduya la ree qasd walanqasidoo la ree taamumka asal shay luuqa ahaan sharcigana may la ree isaalu turaabin dahuur lilwajhi walyadayni bedelan an wuduu'in oo guslin oo guslin cudwin bisharaa'ida makhsuusa kaasaa la reha gebagebe gebagebe may la rehay turaab in la deersay iisaalu turaabin dahuurin turaab daahire in la deersi waayo lilwajhi walyadayni labada galnyaad i wejiga in la deersay leanna acdaau teemum labadaas waayo bedelan hal bedel ahaaday turaabkaas an wuduu'in weyse bedelku haay oo guslin goboos bedelku ahaaday oo kaamilanba yacni lankii weyslaangu biyo yani sharcan oo xisan lakawaay gebagaboysideesi dhaharan hel wejiga iyo yadeen ama samee goboos janaabigal goboos waajib aada yani yalaku gaboyside wal gebagaboyside lilwaji wal yadeyni leewiyoon bedelan an an ilgusli waay ama same ee jirka antiis kale yani weysaasida kortee marada qabta xubun xubnaagi wuduu'i kumid ee marada qabta yani kaas wal gebagabayse lilwaji wal yadeyni yalagabi qasli cudwin yaa udurtoonti bisharaa'ida maksuusa iyo sharaa'ida maksuusa ee lagaba shuruudna la shardiya tayammum kaasa la reeb markun tayammumka kaasa la reeb tayammum may la reeb kaasa la reeb waa sharci shay isaalu turaabin dahuurin lilwaji turaab dahuura la reeb turaab mutanajisa malka gebagboysaa lilwaji walyadayni bedelan an wuduuyin oo guslin ya bedelkuy ama sameemay bedelkuy aan qusli cudwin hal huban oo la dhagaa dhagmadii cudur toomay ya ya bedelkuy bi sharaa'ida makhsuusa wa sharaa'idu tayammumi khamsatu ashyaa gebagabada shardiyaasha shan shardi ya leeyima dib banaanadaas wujuudul cuduri cudur la helo bisafarin safar oo maradin bisabi maradin marad sababtiis la hela ووجود وقت الصلاة والدخول وقت الصلاة صلاة وقت شيء قال واي وطلب الماء بيل رادي واي وتعذر استعمال بيوغي استعمال شو أذر تومو شرطه وعواز عواز الماء بيوغ واي شيء شرطه بعد الطلب مدل الطلب كدب والتراب الطاهر تراب طاهر يا الشرطية له تراب كسر له له قبار بسن له فإن خالته حديد هي ترابك جس نوري أو رمل بآت رمل بآت لم يج لم يجس ma banaan waayo ma banaan ma banaanadaw marka tayaamamka gebagabadiis waa kaas gebagabada markii adamay waaha turaabaa lika gebagaboshide wejiga igalyaana yaana turaabta yani lama darb lama qaata moodo hal mar turaabta daahirka lahaqaad wejiga le hal marna lama galnyaada yaa likama saxe marka weyso laanhobaad ete oo udurdaar oo biyo waayta ama samee yani biyoogi mara daras ay ambonhayna gogoos dee ambahal huban oo hubnaha kumade hadii oo admayo dhaawac koo saarin oo adaaruudoy kumade saasahay marka shuruudada gebagabadaas banaayaa samay waa hal ilan shardiyaaw shan shardo shardi kuwad inay udur la helo shardee musaafura etaa musaafur maanishay maylik wede biyi mahelaas amba marida etaa marad oo biyoogi koo reeba koo manciyaaw ya qabta oo hobiogaas kataabata udurkii dhiyaw ama samee takhtarkiya koo reebi kaasna shardi koowaad waayo kaasmay daliilinha ilaahay golshay wain qaala allahu tacaala wain kuntum marda wain kuntum haddii ahaatanoo mardaa dadjirin haddiisan ahaatan oo calaa safarin safar haddiisan ka suguntiin oo jaa axadun axad haddii kooyo minkum haalsiin kuma tahay min alghaa'idi qadaawlhaaji ku kooy ha saharoodoma ha kaadi oo laa masumu nisaaa haddii gabroogi taabatan allamsul xaqiiqi bilyadi waay kaasa lakweeda yani luugadan ha sheegnay iskhilaafiyiin culmada dalaaladii ya iskhilaafiyiin oo lafdiga luqawiga dalaaladii xaqiiqi majaas oo leeraha oo letluga alcarabiya markun labsiga may leerahe lamsumu nisaa atmay leerahe oo la mastumu nisaa lamsiga حقيقيديس دلالته حقيقية ما يواها التقاء البشرة بالبشرة واي ولذلك أساس الذهب الجمهور ما كتبنا إذا التقى البشر بالبشر تبدل الوضوء فلم تجدوا ماء فتيمموا أو بيس انهلان جيب جبويس بيو يهبلوا ولا جيب جبويس وجود العذر سفر بمرض لك واي ما يكلا شرطاها والدخول وقت الصلاة salaadii waqtishe galowsha in wal shardiya liannahu gebagabada bedel waayo markuun salaad waqtigi oo galna ku hor maadaama rugso ata rugso waqtishee laka ilaaliya may baaha rugsada masuurta galaasi oo xillishee lindeerin waqtiga madiga leyla gebagabooshida riwaal bukhaariyu bukhaariyaa weriy saddex boqol labaatan iyo sideed raqamka xadiis yeeyey can jaabir xadiidka raqamshii can jaabir radia allaahu canhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت للأرض رسول صلى من خصائص هذه الأمة يكم ديتها ممكن وجعلت لي الأرض للك إلهي إيدي بسطية ما إلي إنكوالي أري نبغى للك ما إلي إنكوالي أري مسجدا مساجدا لإنكوالي وظهورا ظهورا ولا إنكوالي للك يعني ومضوغي هرى ilaahay meel masaajid ahaana salaadiyo oo salaad lanka talagalema meel kale salaadiyo muuqaan sahaan umutanaama madnaba khasaa'istiis may kuma daha meel alle meeli salaadanka galla hooba ka tukadaan salaadiyo aan sahaas inkastoo masaajidka afdalay turaabtan hooba biili waayo walka daahir qaadadee waana walka istinjoodee waana walka goboysidee waana ma ilanana gobooski bedelshay yacni waana walka weysadana nagdaas yacni jucilat yal ardu masjidan arada ya masaajidda inkwale wadahuuran alla inkwaleeri kaasa mahlu shaahidka ah fa ayumaa rajulin rajul oo min ummati ummatay kumade ayi rajulin oo ummatay kumade adrakatu salaatu salaadaha heleelo falyusalli tukudo eeri wa inda axmed imaamu axmed may baa ahaayay isuuna riwaayadiis aynamaa adrakatni salaatu meel almeli salaad tamasaxatu wasallaytu meel almeli salaadaha inka galla yaa ka masaxday waana ka tukuday wari fadalat riwaayataan labada riwaayad may tusaayana calaa annahu yatayamam wayusallii idaa lam yajid ilmaa bacda dukhuuli waqti salaa rasuulka waana gebagaboysiday jari waana tukudaa hadiisu biyin helna markii waqtiga gala markan waqtiga in galoona sharta min shuruudi tayamum waay tayamum usoo waqtigii salaada in galna ku hor ma ansahaw kaas waay ma ansahaw shardiga sed- lamaad may aha waa dalabulmaa'i bii la dalabo shardee qofka gebagaboysaaw ini bii dhulkaas lagu helaaw in lanku helaana saaxiibadiis iyo agalka shisheey iyo meelooshay iyo dhulka isroog ini bii lanku helaan inuu xaq eegsao bii raadi waay horta biyo ini raadi waay markiisu waa ay ku dublayga adoo bii ban raadina gebagabaley ma bilaawo korto waa dalabulmaa'i bii raadiyow yaa shardee haddana may kale wa tacaduru isticmaali isticmaali ilmaayi biyooga isticmaalow shay udur toomo shartee biyooga ini aad isticmaali ini aad isticmaalo yaa udur toomi udur udur udural yaa biyooga koo reebi ee xisan oo sharcanga koog reebi yacni may waa huban hubnaagaaba magabooba jar waxyaabahaas wa ciwaasu ciwaasulmaayi biyoogi waayaawshaa la shardiya bacda dalabi markii la dalabay aad raadi kudubna biyoogi waayt in aad biyo raadid shardu hatana biyoogi madii aad raadi kudub in aad waayt dadka saaxiibada ay dadka rufaqada ay beledka aad roogda deegaankaas dhoon inaad ku weydiid biyo madii waayto kiin suurta gala waay kudub iyo gebagaboysadaas waa turaabu daahiru turaab daahir ee la shardiye lahu leho qubaarun bus leh turaab daahir ee busna leh ee la shardiye qubaar may la kuweede turaabka markii aad galantaa saart arridiisaa ka rahaas waay saad leedahay may bahi turaab daahirin haayna gebagebe makaansahaas turaab oo busan lahaayna sida ba-aadkii fain khaalada waa kanawaab ixtiraaskii fain khaalada haddii dheeho hu turaabka jisum nuuriyi turaab nuuriyi laka dari amboonhayna bur laka dari ow ramlung ama ba-aad ba-aad yani ba-aadka busmile eleng way waaha jariir yar yaro oo shiid e waay turaab oo khaalis ee bus aan lahayna lam yajus ma banaan waay gebagabadii ma ansahaw lam yajus gebagabadii ma banaan waa faraa'idu marka shuruudadii shantaas waaye gebagabadu markii ansaas waa faraa'idu faraa'idu tayamumi tayamumka fardiyaashii arbacatu ashyaa ashyaal afare waaye gebagabada maylataa arkaantiis afar rugneeley anniyatu wamaslu wajhi walyadayni maca almirfaqayni waatartiibu antan waaye ini la niyoodu waaye niyada ha sheegnay hee litamyiizi alcibaadati can alcaada caadada ibaadasi inshal bahaan ibaadada dhow niilin shardiya inteeda badan oo ma oo tamyiis maraatib alcibaadati maca bacdiha albacd alaakhar inba tartiibta maraatibta ibaadasi inshal bata ibaada naftee maraatib leh wejiga niyadda iyo wejiga masahowshii halmar waaye wejiga madinada masahow lamada galnyaad in la masahoona rognuu macalmir faqeyn lamada husulilagab sidii weysaadi maadaama bedel ata i tartiibna tartiib tartiib maylikweeda kowta wejiga masahaas kudubna galnyaawa yaha kijaas ratabaas maana ani inshaal hormariisin waay saasa daliilinga waa faraa'idulhu faraa'idul taamumi gebagedbi fardayaashe arbacatu ashyaa ashyaala afare waay anniyatu niyi iyo farad eh waajib waay wamaslu wejhi wejiga lama saho waay walyadayni lamad galnyaada lama saho carradiya lakama sahe macna macalmirfaqayn lamada husulo laqaba watartiibu tartiib waay in la tartiibiyo darbatun lilwajhi madi wejiga lama saha kudubna galnyaa lakama saha liqowlihi tacaala ilaahay goolsheega daliilin eh fatayamamu gebagboyso saciidan turaab amba engesid waay saciidan turaab haddii luuqada hasheeliku tayamumka luuqadiis alqasd waay fatayamamu gebagboysa saciidan turaab dayiban oo daahir e waay daahirnimadiistaasaa daliilinga famsaxuu masaha biwujuuhikum wejiyaalkin kamasaha wa aydiikum minhu galnyaalkiin kamasaha turaabkaas markun tartiibtan meelalku faham fatayamamu faqsidu wahuwa daliilu fardiyati niyati maadaama ilaahay fataamamuu leeyey gaseedka haddii laka fasira tayamumka daliilu fardi niyati waay niyada fardnimadiiyo meelo laku sheeni maa xadiidi inama alacmaalu biniyaati dayiban famsahu saciidan dayiban bimacnaa turaab daahire waay turaabka ini daahire la shardi awn usunu meelo laku fahmi turaabka ini daahire aad an la shardi awn meelo laku fahmi marka intaas may waha gebagabadii shuruudadii iyo shan eh iyo may waha arkaantiya amba faraaisha amba waajibaadsiya oo yoona afar eh intaas haddii la hela yacni hooba bi yani gebagabadii ansaas ibaadinka ansaas istibaaxo waay wa sunanuhu halaathatu ashyaa gebagabada marka sunana leey sunantiisna may waha saddex shay waay saddex shay waay saddex shay may التسمية مقاو إن بسم الله الله مركز جبجود بالله سيد ويسادي أكل وتقديم اليمنى قال أنت متجيد إن مريسي على اليسرى بدل لكم مريسي والموالات هريريو واي هريريو على الشرطية وأن لهريري سدي والذي يبدل التيمم ثلاثة أشياء قبل قبل سيد الشيء بريا سيد هريب هنشاقني ما أبدل الوضوء ولوي سيد بريا بريا ورؤية الماء بي أرقاء بريا في غير وقت الصلاة صلاة وقت شيء غير شيء بي لا ريواي أدور صلاة ده جرن أما هدي صلاة ده قال لي يعني ما هدي صلاة ده قال maya fi gayri waqti salaati waqtu salaada lehi qaala meerey kharajnaa fi safarin fa asaaba rajulan mina xajarun fashajahu fi ra'si thuma talama fasaala asaabahu thuma hal tajidu li ruksa fi tem faqaaluu ma najidu laka ruksa wa anta taqdiru almaa faqtasala famaat falama kadmin ala rasuulillahi sala allahu alaihi wasallam akhbara bidalika ukhbira bidalika faqaala qataluuhu qatalahum allahu alaa saluu إذا لم يعلموا فإنما شفاء ما ريه أي السؤال هكذا مركا تيمم جب جب أن تعصوا سنيا شيء سديد سني لي أن لما قاو بسم الله الله مركا جب جب ويساس إني مدق لك بالله وقال نيا ما دي مسحه قال تمد جيدا لك بالله وقال أنت بتت إيدي سارنا لك مسحه ما دي تام مدق أد إيدي قال أنت بتت سارنا كمسحه يا حدنا قال أنت بتت قال أنت مد جيد إيدي سارنا يت لك مسح أرد سارنا يتي والموالات هريريون إيه والشرطية إن الهريريون شرط واي والله سبحانه وتعالى أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته